في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله allah subxaanahu wa tacaalaa waxauna amray noona dardaarmay annaga iyo ummadihii naga horreeyey intaba inaan allah ka cabsanno oon ka amar qaadanno oon diinta alle siday tahay ugu dhaqanno cabsida allah laga cabsadaa waa dardaarankii rabbi oo la siiyey awwaliinta iyo aakhiriinta intaba cabsida rabbi waa zaad meel meel la dhigto midda ugu khayrka badan cabsida rabbi waa wax qofku ku noolaado waxa ugu khayrka badan cabsida rabbi waa midda adduunka iyo aakhirada sharafta lagu yeesho cabsida rabbi waa midda looga badbaado dhibka adduunyada iyo cadaabka aakhirada cabsida rabbi waa midda dadka muslimiinta ahu ay sharafta ku yeeshaan cadowgana uga guulaystaan cabsidu waa dardaaran qaali ah uusanna ka maarmayn qofka muslimkaa marnaba axadka muuminkaahu waxau ku noolaadaa cabsida cabsidana asalkeedu waxau yahay waxa aad ka baqanaysid iyo adiga inta idiin dhaxayda inaad yeeshid derbi kaa ilaaliya waxaa qofka muslimkaa waxaa laga doonayaa inuu rabbigii ka cabsado carada alle waa inuu ka baqaa ciqaabka alle waa inuu ka baqaa waxuuna uga baqanayaa inuu daacada rabbigii sameeyo wax alla waxa macaasi ah oo rabbi ka caroonayana uu ka durgaa axadka muslimkaahu ha ogaado taqwada rabbi laga cabsadaa mu'min iyo mu'minadu waxay adduunka qaataan waxa ugu wanaagsan weeye bal allah waa nagu dhiiro geliyey oo wuxuu yidhi watasawaduu fa inna khayra zaadi taqwaa zaad qaata zaadka aad qaadanaysaanna waxa ugu khayr badan cabsida allah ee dadka cuquusha lahow rabbigiin ka cabsada faattaquullaha yaa ulil albaab dadka cuquusha lahow allah ka cabsada xoolaha la jamcinayo ha u arkinina liibaan iyo wanaag liibaanta iyo wanaaggu waa cabsida allah laga cabsado cabsida rabbi laga baqaa khayr la kaydsado waa waxa ugu wanaagga badan axadka rabbigii ka cabsada alla agtiisa wuxuu ku leeyahay siyaado iyo darajo axadka rabbigii ka cabsada alla agtiisa wuxuu ku leeyahay sharaf iyo wanaag waxauna noqdaa mid loo gargaaro maanta dhib soo gaaro bacdamaa uu daacada rabbi ku dadaalo marka aysan dhibaatadu hayn iyo mar walbaba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fadkuruunii adkurkum daacadayda ku dadaala oo i xusa aniguna inaan idiin naxariisto oon idiin dhaafo dembiga ayaan idinku xusayahay sidaas ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala muslimiintu waa inay rabbigood ka cabsadaan oo ay xaqa ilaaliyaan oo ay dembiga iyo waxa cadhada rabbi ku jirto oo dhan ay ka durgaan arrinkaas hadday muslimiintu yeelaan adduunka iyo aakhiradaba guul bay gaarayaan allah subxaanahu wa tacaalaa cabsida muslimiinta wou amray waana waajib waayo allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah waltandur nafsun maa qaddamat liqadin war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyayo allah ka cabsada cabsidiisa xaqa ah qof walbaana ha eego waxa uu berrita geystay ayuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala qof walba waxaa laga doonayaa inuu u fiirsado waxaa ka horreeya waxaa kaa horreeyaa waa khatar haddaadan ka fiirsanna waxaad la kulmi doontaa sirac iyo dhibaato allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu yidhi laa yastawi asxaabu aljannati asxaabu annaar war ma sinna dadka jannada iyo dadka naartu maxaa yeelay asxaabuuljanna waa dadka liibaanay oo dhibka ka badbaaday oo alle agtiisa sharabta iyo wanaagga ku yeeshay cabsida alle waa midda sabab u noqotay muslimiintu inay cadowga ka raayaan axadka rabbigii ka cabsadaa waa liibaanaa qofka rabbigii talada u dhiibtaa cadowgiisa ayuu ka raayaa qofka rasuulka ku dayda raxmada alleh ayaa hareerayda qofka xaaraanta ka taga xawdka nebiga ayaa laga cabsiiyaa qofka xaqa ilaaliya inta dhibaysa ayuu alla ka qabtaa muslimiintow dadaala oo rabbigiin ka cabsada oo cabsidu inay shay weyn tahay u garta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah wa kunuu maca asaadiqiin war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyayow rabbigiin ka cabsada oo waxa rabbi idiin diray fuliya oo dadka iimaankooda iyo diintooda ku run sheegay micigooda ahaada oo diintu run haydinka noqoto islaamkan afka laga sheeganayo dhaqankiisa lagu cayaarayo isaga taga sidaas ayuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala dadku waa inay mutaqiin noqdaan oy rabbiga khalqay sidaba uga cabsadaan haddaysan dadku sidaa yeelin dhibaato badan ayay gaari doonaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau la hadlay nin saxaabi ah waxuuna ku yidhi ittaqi illaha xaytu maa kunt meel alle meel aad joogtidba rabbigaa ka cabso oo macnaha waxaa loola jeedaa bad iyo biri haddii lagula joogo iyo haddaan lagula joogin si kastaba rabbiga ku khalqay ka cabso wixii rabbi kaa xarrimay ka tag wixii rabbi waajib kaaga dhigay la imaad wixii rabbi kuu diray yaan lagaa weynin wixii rabbi kaa reebana yaan lagugu arkin qofka muslimkaa taas ayaa laga doonayaa haddaan taa lagaa helin waxba kuu hagaagi maayaan ibtaqillaah xaytu maa kunt waa xaqa rabbi kugu leeyahay gudo xuquuqda ou allah leeyahay subxaanahu wa tacaala waxuu rasuulku u daba dhigay sala allahu calayh wasalam waatbaci sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xumaanu markay kaa dhacdo wanaag raacsii dadkana waxaad kula dhaqantaa akhlaaq iyo dabci hagaagsan oo allah raalli ka yahay subxaanahu wa tacaala macnaheeda waxaa loola jeedaa xaqa rabbi kugu leeyahay la imaad xaqa nafsadaadu kugu leedahay la imaad xaqa addoommada alle kugu leeyihiin la imaad diintaas ilaah sida ay tahay u ilaali kitaabkaa rabbi marnaba ha ku cayaarin oo taqwada qof u munaasiba noqo ehelkeeda ah xadiidkaa tirmidi ayaa sanad wanaagsan ku qoray rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau dadka u sheegay inay cabsida rabbi ku dadaalaan kolkay keligood yihiin iyo kolka lala joodo labadaba aad buu arrinkaa nabigu ugala hadlay dadka sala allahu calayh wasalam cabsida laguu sheegayaa waa wasiyo cadiimo ah oo jamcinaysa taqwadu xuquuqda ou rabbi kugu leeyahay iyo xuquuqda addoommada alle kugu leeyihin xaqa ou alle kugu leeyahay waa inaad allah ka cabsatid cabsidiisa xaqa ah oo aad xustid dikrigiisa la timaadid oodan marnaba iloobin oo aad ku shugridid oodan marnaba ku kufrin oo aad addeecdid oodan marnaba caasin oo aad waqti walba cadamadiisa iyo uwaddiisa xasuusan tahay taasaa lagaa doonaya taqwadu waa zaad aan la huri karaynin qofka muslimkaa waa inuu ka baqdaa rabbi caradiisa ciqaabkiisa waa inuu rabbi ka baqdaa inuu silciyow dhibaato ku keeno axadka muslimkaa carada alle waa inuu ka digtoonaadaa siduu allah u yidhi wayuxadirukum allahu nafsa subxaanahu wa tacaala rabbi waxau idinkaga digayaa nafsiisa naftiisa ciqaab inuu idin keena inta khilaaftaan ood caasidaan arrinkaa qofka muslimkaa waa inuu iska ilaaliyaa war allaha laga boqo subxaanahu wa tacaala war qofka isku dayay daacada rabbi inuu ku cayaaro meel adag baa la gaarsiinaya taqwada mar waxau alla u adeefiyey in laga boqdo cadaabka oo alla waxau yidhi wattaquu naara alatii uciddat lilkaafiriin war waxaad ka cabsataan naar oo dadka loo diyaariyey loo diyaariyey gaalada iska ilaaliya naarta ayada ah waxau kaloo alla yidhi isagoo taqwada maalin u adeefinaya wattaqwa yawman turjacuuna fiihi ila allah waxaad ka cabsataan maalin adinka oo dhan xagga rabbi laydiin celinayo subxaanahu wa tacaala allah laydin horgeynaya haye ka cabsada maalinta noocaasa wattaquu yawman laa tajzii nafsun can nafsin shay-a waxaad ka baqataan maalin aan nafu naf kale waxba u qaban karin waxna aysan ka badbaadin karin waxna aysan ku tari karin madax furashona aan lagaa qaadanaynin maalinta noocaasa ka cabsada oo waxaad uga cabsataan maalintaa waxaa lagu guulaysanaya la imaada oo qofka muslimkaa waajibaadka samay muxaramaadka iyo waxaa shubhadu ku jirta ka tag sunnada samay oo ku dadaal waxyaalaha karaahiyadaana isaga durug oo rabbigaa ka baq subxaana wa tacaala dadka muslimiintaa waa inay taqwada ku dadaalaan war taqwadii laga doonayay dadka islaamka in badan oo ka mida maanta laguma hayo ee ahadka muslimka u rabbigaa ka cabso miyaadan ogayn inaad dhima doontid adigoo keligaa alla lagu hor keenayo rabbi ka cabso subxaana wa tacaala rasuulku waxau yidhi uusiika bitaqwa allah fa inahaa ra'su lamri kullah waxaan kuu dardaarmayaa cabsida allah amarka oo dhan ayadaa u madax ah waa xadiis dheer qayb ka mida oo u soo saaray ibnu xibbaan iyo kayrkii cabsida alle shay walboo khayray madax u tahay cabsida alle wax walba oo wanaaga ayaa lagu gaadhaa cabsida alle shay kastoo qofku doonayo oo wanaaga ayuu ku hantiyaa macsiyada iyo dembiga xumaan oo dhan bay sabab u noqdaan ciriiri oo dhan waxaa lagu gaadhaa cibaada xumo ciqaab oo dhan waxaa lagu hantiyaa caqiida xumo iyo cilmi la'aan ee rabbi ka baqday subxaanahu wa tacaala qofka ribada cunayow miyaadan ka cabsanayn raxmadda alle in laguu diido qofka xaqa ku cayaarayow miyaadan ka cabsanayn xariiqa naarta in lagu cabsiiyo qofka kibirka iyo kelmadaha xun ku jirow miyaadan ka baqanayn rabbiga kariimkaa saacad walba waxaad ku kurbootay inuu kugu rido war alla ka cabsada war diinta alla ilaaliya war khayraadka u degdega muslimiintaw khayraadka u degdega oo allah subxaanahu wa tacaala waxau idiin dirayaan laydinka weyni axadka muslimka u sakhi noqo oo deegsinimada iyo waxbixinta ku dadaal axadka muslimka u xalaal miirashada ku dadaal kolkaad kaligaa tahay axadka muslimka u kelimada xaqaa ku dhawaaq axadka aad wax ka rijaynayso iyo kaad ka baqanayso markaad intaba la joogtid meel kastaba weligaa ku dadaal inaad xaqa ku dhawaaqdi taasaa lagaa doonayaa xaqa qof qofna marna ha uga haybaysanin qofka muslimkaa taas ayaa laga doonin rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau sheegay qofka rabbigii ka cabsada oo salaadaha shantaa ilaaliya oo ramadaanka sooma oo wanaagga sidaa ugu dadaalaa inuu jannada alle nabadgelyo ku gelayo ee qofka doonayaa inuu jannada rabbi nabadgelyo ku galaa rabbi diintiisa ha ku dhaqmo waxa rabbi ka xarimayo ha ka fogaado qofka laakiin aan rabbi inuu la kulmayo ogayn waa dulloobi doonaa axadka macsiyada korayow sow ma ogid alla inuu ku eegayo sow ma ogid alla inuu micigaaga yahay sow ma ogid kuwa wax qora oon waxba halmaamin inay garbaha kaa saaran yihiin rabbigaa ka baq subxaanahu wa tacaala waxaa rasuulka ducadiisa ka mid yahay sala allahu calayh wasalam as'aluka khashyataka fi lqaybi waashahaada rabbiyow cabsidaadaan ku su'aalanayaa kolka aan lay arkayn oon dad ila joogin iyo kolka lay arkayo waxyaalaha cadaabka alle looga korana waxaa ka mid ah khashyatu allahi fi lqaybi waashahaada rabbi oo laga boqo kolka aan lagu arkayn iyo kolka lagu arkayo intaba rabbi oo laga boqo waa waxyaalaha lagu nabad galo وعذابك الله ذكره واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا ربي كعبسنا وقال الله إنه دشينا إلى يكويهي أحد والبو ربي باكو أرجيني ربي باكو أركي سبحانه وتعالى الله نوحو قرنيا ولن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله waxaa qulubtiina ku jira haddaad muujisaan iyo haddaad qarisaan intaba rabbi waa ku cilmi leeyahay waana uu arkayaa subxaanahu wa tacaala allah intaasoo dhan waa u jeedaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam khudbadii ou akhriyey yowma annaxri waxau dadka u dardaarmay cabsi allah waxauna ku yidhi uusiikum bitaqwa allah waxaan idiin dardaarmayaa cabsida rabbi inaad ismaqashaan inaad is-adeecdaan inaad amarka alla qaadataan inaad diinta sida ay tahay ugu socotaan ayaan idiin dardaarmin buu yidhi salafkii kama suulin inay cabsida alle isu dardaarmayaan abuubakar oo cabsida alle u dardaarmaya dadka wuxuu ku yidhi uusiikum bitaqwa allah waxaan idiin dardaarmayaa cabsida alle iyo inaad rabbi ku ammaantaan waxa uu ahal u yahay iyo inaad isku dartaan inaad allana ka baqataan khayrna ka rijeeyaan su-aasha aad alla baryaysaanna ku celceliya buu yidhi taasaa qofka muslimkaa laga doonayaa waayo allaha waxuu ammaana dadka khayrkale markuu ka hadlayey inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunanaa ragaban wa rahaba wa kaanuu lanaa khaashiciin waxay ahaadeen kuwo khayraadka u degdega oo rabbigood barya caabudana ayagoo khayrna ka rijaynaya kana cabsanaya qofka muslimkaa waa inuu daacada rabbi ku dadaala waa inuu baryaha alla badhiyaa isagoo allah khayr ka rijaynaya cadaabkiisana ka baqanaya taas waa lagama maarmaan cumar binu khadaab waxaa lagu yidhi u ku yidhi abubakar ittaqi illaaha yaa cumar cumar ou rabbigaa ka cabso cumarna wiilkiisa waxuu ku yidhi marka u dardaarmayay waxaan kuu dardaarmayaa cabsida allah allah qofka ka baqa wou dhowraa rabbi qofka amaansada wou amaal mariyaa rabbi qofka ku sugriya waa u siyaadiyaa wax kasta oo wanaaga waxaa lagu gaadhaa u shaqaynta diinta allah iyo cabsida alle inay qalbiga kaaga jirto indhahaagana hor taagan tahay diinta saytaana aad ugu soconaysid ee rabbigaa ka boqo wanaagga ku dadaal sidaas ayuu ku yidhi qofka muslimkaa waa inuu rabbigii ka baqdaa wanaaggana sidaa ugu dadaalaa so u guuraysa adduunka iyo aakhirada intaba axad walbow rabbigaa ka cabso waa allaha lan kulankiisa ou lagama maarmaanka yahay cabsida allah khayrka adduunyada iyo tan aakhiradaa lagu hantaa axad walbow cabsida alle ku dadaal cabsida alle waxaan ahayn lama aqbalo ehelkeeda waxaan ahayn looma naxariiso waxaan ayada ahayn dadka lagama sawaabiyo inta wax ku wacyidaa waa badan tahay inta ku camal fasaana waa ay yar tahay ee axad walbow muttaqiinta ka mid noqo haddaad doonaysid meel walba inaad rabbi wanaag ka gaarto subxaanahu wa tacaala waxaa rasuulka ducadiisa ka mid ee saxiixa ah allaahuma inii as'aluka alhudaa waaltuqaa waalcafaafa waalqina allah iyo waxaan ku su'aalanayaa hanuun iyo xaqa inaan ku sugnaado waxaan ku su'aalanayaa cabsi iyo inaan xumaanta ka dhowrsanaado iyo in qalbigayga hodantinimo aad gelisid axadka muslimkaahu rabbigaa uga sarriigo sida aad makhluuqa uga sarriiganayso si ka badan rabbiga ayaa ku daalacanaya rabbiga ayaa wakhti walba kuu jeeda ee awaamirtiisa fuli dembiga ha la dhuumanin xumaanta ha u degdegin xaqana ha ku cayaarin ee kitaabka alla siduu yahay ugu soco qofka muslimkaa waa inuu ogaadaa wax la sirriyaysto waxa ugu khayr badan cabsida alleh wax la muujisto waxa ugu khayr badan cabsida alleh wax la kaydsado waxa ugu khayr badan cabsida alleh wax labis laga dhigto waxa ugu khayr badan cabsida alleh wax waktigaaga lagu bixiyo waxa ugu khayr badan cabsida alleh ku bixi waktigaaga oo dhan cabsida alleh maxaa yeele cabsida alleh tannaa lagu galaa wanaag oo dhan baana lagu gaarayaa qofka muslimkaa marka waa inuu si dhaba ugu dadaalaa allahna ka baqaa subxaanahu wa tacaala dadka rabbigood ka cabsadaa waa awliyada allah waa kuwa loogu bishaareeyo inay liibaanayaan marka ay dhimanayaan agteeda loo bishaareeya waa kuwa laga koriyo cadaabka allah siduu allah yidhi alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun wardadow awliyada allah dushooda cabsi iyo tiiraanyo iyo dhib midnaba ma ahaanin yeeyihiin aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa allah rumeeyey aayaadkiisa rumeeyey rasuulka rumeeyey oo waxaa rabbi u diray siduu ugu diray ugu fuli u fuliyey oo waxaa rabbi ka reebay siduu uga reebay uga tegey oo rasuulku sida uu yeelay yeeloo ku dayday wax kastoo rasuulku diidana isaga tegey allaha waxau yidhi lahum lbushraa fi lxayaati addunya wa fi alaakhira dadka tilmaamaha iska leh oo iimaanka xaqiiqiga ah iyo cabsida alle laga helay iyo ku dayashada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa u sugan nolosha adduunyada bishaaro iyo waxay ku farxaan aakhirana waxaa ugu sugan riddo allah firdowsa meel hagaagsan iyo cawdka nabigaoo laga cabo salawaatu ullahi wasalaamu calayh adduunka iyo aakhradaba liibaan bay gacanta ku hayaan adduunka iyo aakhiradaba dadka guulaysta weeye waxa ay ku guulaysteen waa maxee waa iimaan waa cabsi rabbi waayo allah baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wاbtaguu ilayhi alwasiila wajaahiduu fii sabiilih lacalakum tuflixuun war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nabigaba rumeeyayo rabbiga idin khalqay ka cabsada waxaad alle ku gaartaan ood ridihiisa ku kasbataan dalba oo iimaan iyo camal saalixa ah dariiqa rabbi ku dagaalama oo diinta ku dhaqma oo dadka ugu yeedha oo dhibka idinku soo gaara u dulqaata adduunka iyo aakhirada labadaba waad liibaanaysaan markasta waad guulaysanaysaan markaa diinta alle saa ugu shaqaydaan oo diinta alle dad u adeega noqotaan oo waxa laydinka xarimaya aad ka tagtaan oo waxa laydinkugu yeeraya aada fulidaan war hagaagsanaada war hagaagga ku dadaala muslimiintow war muslimiintow saasanu si ma ahan war diinta alle ha lagu socdo oo cabsida alle saad ha laga dhigto dadka rabbigood ka cabsadaa waa ay liibaanayaan waxay ku liibaanayaan rabbi qof rabbi qofka ka baqa waa qof ballantii alla oofiyey axadkii ballanti alla oofiyaan alla ballantiisa uu oofinaya uufuu bicaadii uufuu bicaadikum wa iyaaya farhabuun baa daba taala oo ballanti alloo la oofinaya macnaheeda waxaa loola jeedaa in rabbi laga cabsado marka allah waxau caddeeya qofka ballantiisa oofiya oo waxau u diray fuliya waxau ka reebana ka taga inuu tiisa u oofinayo oo ah inuu adduunka u gargaaro aakhirana uu jannaysiiyo waxaa aad gaaraysaa taa weeye waxa lagu liibaana waxa ugu qiimaha badanna waa qadiyadda noocaasa marka allaha laga boqo subxaana wa tacaala diintan yaan lagu cayaarin qofka muslimkaa ha fududaysan dembiga hana isku dayin rabbiga ku khalqay inaad caasido war allaha qofka caasiyaa dib weyn bau la kulmi doonaa ee yaan allah la caasinin yaan la yaraysanin xaaraanta xaaraantu midqaalu darra hadday tahay waa lagaa amalmarin xalaashu hadday wax yar tahay oo lagu aqbalo waxa wanaagsan jannaad ku geli axadkii in yaroo camala loo aqbalaa jannau ku gelaya qof walbaana waa inuu ogaadaa shaqo kastow qabtay ha yaraato hase badnaatay waa amalmarinteeda waa la tusin waayo allah baa yidhi faman yacmal mifqaala darratin khayran yara wax yar oo khayr ah qofka sameeyey yow iska xaqirin waa la kulmi doonaahe waman yacmal midqaala daratin sharan yara in yar oo sharta ka midana ha xaqirin oo inta xaqirta ha ku dhicin lagugu cadaabi doon sidaa ma ogidin iska ilaali arrinta ayada aayaddaas ayada ah waa aayad qur'aanka ka mida midda ugu jamcinta badan cajaa'ib bay leedahay waxay kulmisay wax kasta oo khayr ah iyo shar oo dhan waxaa halkan ku yaalla aayad aad u cabsi badan oo allah yidhi faman yacmal man yacmal suu'an yujza bih laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih ma ahan arrinta xaqiiqada oo aakhiro jirtaa iyo say xaaladdu tahay waxaad adinku idin jiisanaysaan waxay adinka idinla tahay iyo waxay ahlu kitaab la tahay ee waxaa la idiin sheegayaa in yar oo xumaan ah oo caqiida xumo ah oo akhlaaq xumo ah oo cibaado xumo ah oo xaaraan cunid ah oo xaqdarro ah qofka ku dhaqaaqa waa laga amaalmarinaya amaalmarinta wou gaari alla wax ka sokeeyo oo u gargaarayo wax u qabanayana ma lahan lama helayo yaan la sugin ma soo socdaan ayuu alla yidhi marka waa aayad aad u naxdin badan qofka doonaya inuu allah khayr ka rijeeyo ilahay naxariistiisa waa waasix waayo allah wuxuu yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica nebigo waxaad ku jiraa addoommadayda kuwa xadgudbay oo xumaan oo dhan ku tarax tegay naxariistayda ha ka quusanina naxariistayda ha ka quusanina dunuubta oo dhan alla dhaafa oo awooddiisu ay la eg tahay wax kasta inuu saamaxaan ahay ee ha i garteen hana ii soo laabteen wax walba waan ka saamaxayaa wa aniibu ilaa rabbikum wa aslimu lah xagga rabbi u laabta oo alla isu dhiiba intaan cadaabku kale idinkugu imaan oo cabsida alle ku dadaala naxariista alle saasay waasax u tahay ilaahna saasay awood ugu leeyahay wax kasta inuu ku kaa amaalmariyo oo kugu cadaabo wax walba inuu kuu saamaxana wuu kalaa iyo wax kasta alla u saamaxaa qofka qaladkiisa ictiraafa oo diinta alla u soo laabta oo dulligow gacanta ku hayay ka taga yaana wax kasta lagu cadaabaa qofka qaladkiisa iskula fiican rabbi ka cabsa marka la yidhaah madaxa sara u taaga xaqa u kaalay xaaraantana ka tag marka la yidhaah maadaa ixisaabaya ummadda ugu jawaaba waayo allah waxuu yidhi وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم أحد كخير كدر ومنافق وقفك مركا لويا ربك كعبته ذنبك أو فجر سببك أنا فق سلوينا أو خبته عزة سيبه سلان وقنايا سيحلو ليه كرا ربي وحويري استقاء آمسة جهنم قصلا قبل الجيب سرو إيا ميل أي دفو آيانا axadkaan halka aayihiisu inay noqdaan aan doonayno rabbigaa ka cabso waa inaad mar kasta ogaataa allah inuu kaa doonayo tawxiid inuu kaa doonayo wanaag inuu kaa doonayo cadaala inuu kaa doonayo kursiga inaad ka tegtid waayo allah wuxuu yidhi ina allaha ya'muru biاlcadli wاlixsaan wa iitaa'i di lqurbaa wayanhaa can alfaxshaa'i wاlmunkari wاlbaqi yacidukum lacalakum tadakaruun diintii wax ka dhiman uma jiraan ilaah waxau idin amrayaa tawxiid ilaah waxau idin amrayaa cadaala tawxiidka marka lagu leeyahay cadaaladda way isu imaan doonaan maxaa yeelay tawxiidku waa in rabbi la waxido shay walbana sidau yeelku yidhi la yeelo cadaaladduna waa sidaas shay walba sidau ku yidhi u dhaqangeli loo dhaqangeliyo waxuu alla idin amrayaa ixsaan oo laga wado camalka la idiin diray inaad fugtaan cibaadada inaad wanaajin wanaajisaan alla darti inaad u samaydaan oo haddana kitaabka iyo sunnada waafajida waxau allah idin amrayaa xariirinta muslimiinta oo dhan iyo ehelkiina waxau allah idin amrayaa wanaajinta makruuqa alloo dhan la wanaajiyo wanaaggoodana waxaa ka mida xaqa in loo sheego waxau alla idinka reebayaa fuxsiga wax kasta oo xumaan ah oo jirka wax u dhibaa oo xoolaha wax u dhibaa oo ilaah ka caroonayo iyo wax kasta oo dembi ah oo cuquuba kaaga ratimi karayso gardarsiga xadgudubka xumaanta isla weynanka xaqiridda muslimiinta kulligood ka taga haddii ad saas yeeshaan inaad waansantaan baa laydinka rijeeya ood rabbigiin ka cabsataan oo dad khayr la noqotaan intaasoo wanaaga markaad fulidaan maxaa idiin dambayn doona wasiiqa aladiina ataqow yani waa la kaxaynayaa dadka rabbigood ka cabsay siiqa aladiina ataqow rabbahum ila jannati zumara kuwa rabbigooda ka cabsaday xagga jannadaa loo kaxayn ayagoo janeecooyin ah amaalmarintaadu marka ugu dambayda saasay noqon bacdamaa aad intaa laguu diray fuliday intaa lagaa reebana aad ka tagtay ee qof walbow dadaal intaan xayaatada lagaa qaadin maalinta qiyaamada dadka bannaan baa laysugu keeni wuxuu yihi mucaad binu jabal axad naadiye ayaa naadin waxaana la odhanayaa ayna almuttaquun aawa kuwii rabbigood ka cabsaday aawa kuwii wixii rabbi u diray fuliyey aawa kuwii wixii rabbi ka xarimay ka tegey oo aan adduunka xaaraan quudanin oo aan adduunka muslimiinta dhibin oo aan adduunka macasi iyo dembi ku soo noolayn oo haddii qalad ka dhacay deg deg horay uga tooba keenay aaway waa istaagayaan allaha raxmaankaa meel uu ugu talagalay ayay tegayaan naxariista alle lahaa inuu rabbigii ka cabsado iskana ilaaliyo wax kasta oo carada alle u keenaya cabsida alle waa shay muhim ah ee muslimiinta u dadaala waxaa lagu yidhi macaad binu jabal mustaqiin yaa la yidhaah waxau yidhi waa qawmun ittaqu shirka wa cibaadatu alawtaan waa qoon shirkiga ka cabsaday iyo caabuditaanka asnaamta wa akhlasuu lilaahi cibaada waa qoon cibaadada alla u saafi gareeyey oo xagga jannada u soconaya qoon noocaasa weeye rabbi waxaa dhab uga cabsaday dariiqa alle qofka dhab ugu jihaaday qof dagaal badan dagaalkiisa aan diinta uga tegin cadaaladda ku dadaalay naftiisa iyo aabbayaalka iyo ilmihiisaba ha ahaadeen mar kastaba qofka noocaasa dadka ugu khayr badan marka muslimiintii ha dadaaleen rabbina ha laga boqo subxaana wa tacaala war xagga qofkaan ilaalin waa loo cabsadaa ee dadka muslimiinta rabbigiinka cabsada wax kastooo alla idinka birfinaya ka durda wax kastooo alla idiin dhaweynaya ku dadaala daacada alle la imaada adinkoo cilmi ku sugan rabbina sawaab ka rijaynaya waxa rabbi xarimay ka taga adinkoo cilmi ku sugan ciqaab allana ka baqanaya wixii rabbi waajib idinkaga dhigay la imaada muslimiintow xaaraanta iyo xumaantana ka taga saas ayaa cabdi alle la yidhaaha qofka taqigaa shirkiga waa ka dhowrsadaa munaafiqnimadana beli ayuu ka yahay waana iska ilaaliya dadka mustaqiintaa waxaa lagu yaqaan iimaan saxiixa cibaado wanaagsan iyo inay muslimiinta wanaajiyaan ee rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala war dadka mustaqiintaa waxaa loo hayaa bishaarooyin waaweyn oo cajiib badan bishaarooyin bishaarooyin aan la soo koobi karin oo qur-aanku ugu bishaareeyey baa mustaqiinta loo hayaa qur-aankaa u bishaaraynaya qur-aanku waxau u bishaaraynayaa dadka rabbigood ka cabsanaya waxaa loogu bishaareeyey mustaqiinta marka ugu horraysa dadka qur-aanka ku intifaaca oo waxaa dhexdiisa ku sugan qaataa waa mustaqiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi daalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin kitaabkaa asaga ah wax shaki la yidhaah kuma sugna inuu xaq yahay xagga rabbi ka ahaaday waxaana dhexdiisa ahaaday hanuun hanuun wuxuu u yahay cabsadayaalka alle dadka la yidhaah cabsadayaalka alle dadka la yidhaah oo rabbigood ka cabsaday oo diinta ilaaliyey qur-aanku hanuun buu u yahay ee hanuunka dhigta oo ku dhaqma oo rabbigiin ka cabsaday subxaana wa tacaala bishaarada labaad oo mustaqiinta loo hayaa waxa weeye inay makaano sare alla agtiisa ku leeyihiin maalinta qiyaamada wuxuu allah yidhi subxaana wa tacaala zuyina liladiina kafaruu alxayaati addunya wayaskharuuna min aladiina aamanuu waaladiina ittaqow fawqahum yowma alqiyaama gaalada in adduunka loo qurxiyo oo muslimiinta ku jeesjeesayaan oo alla noo sheegay waxuu alla nagu yidhi oo ugu bishaareeya mustaqiinta makhluuqa dhan dushooda ayay ahaanayaan dadka alla ka cabsaday maalinta qiyaamada makaanatu lculya makaano sare darajo sare oo qiimo badan bay rabbi agtiisa ku leeyihiin cabsadayaalka alle dadka la yidhaahdo ee rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala dadka cabsadayaalka alle la yidhaah waxaa kaloo loogu bishaaraynayaa inay leeyihiin jannaad hoostooda ay wadiyaal durdurayaan iyo haween nadiif ah iyo rabbi inuu raalli ka noqonayo wuxuu allah yidhi liladiina ittaqow cinda rabbihim dadka rabbigood ka cabsaday waxay alle agtiisa ku leeyihiin jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wa aswaajin mudahara wa ridwaanu min allah jannaad iyo beero hoostooda ay wadiyaal durdurayaan oo ay ku waarayaan iyo haween laga bahiray qurum oo dhan inay xaydaan inay dhibaatoodaan inay dhalaan wax kasta oo wax lagu gurmaysanayaa laga bahira inay gaboodaan inay isbedelaan wax walba iyo raabi ahaansha xagga allah ka ahaatay yaa iska leh cabsadayaalka alle dadka la yidhaah waxaa aayadda awalkeeda alla ku yidhi qul awunabbi'ukum bikhayrin min daalikum liladiina ittaqow cinda rabbihim jannaatin tajri min taxtiha lanhaaru khaalidiina fiiha wa aswaajin mudahara wa ridwaanu min allah
cabsadayaasha alle waxaas ayaa u siga oo wanaag ah dadka rabbigood ka cabsaday waxay gaarayaan oo kale loogu bishaareeyey rabbi inuu jeclaado subxaanahu wa tacaala rabbi inuu jeclaado waatuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala balaa man awtaa biahdii wattaqa fa ina allaha yuxibu almuttaqiin waxuu allah jecel yahay wanaag oo dhanna ku amaalmarinaya dadka asaga ka cabsaday oo muttaqiinta la yidhaah rabbi waa jecelyahay ahadka allah ballankiisa oofiya oo rabbi ka cabsada ahadkaasu alla jecely dadka muttaqiintaas allaha wuxuu yidhi fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahum ina allaha yuxibu almuttaqiin inta ay idiin toosan yihiin oy ballankii ku toosan yihiin gaaladu u toosnaada ayagana intay adinka ballankii idinkugu toosan yihiin gaaladu ugu toosnaada ilaahna wuxuu jecel yahay wanaag ku amaal mariyaa firdowse iyo meel habboon seexiyaa dadka rabbi ka cabsaday cabsadayaasha alle dadka la yidhaah oo wanaagga ku dadaalay oo diinta ku dhaqmay allah jecel allah jecel wax kastoo wanaagana ku amaal marinayo subxaana wa tacaala marka muslimiinta u dadaala oo rabbigiin ka cabsada oo yaan diinta alla lagu cayaarin waryaan xagga la layicin waryaan xagga la layicin war dadka xagga layacaa musiibo adag bay la kulmayaan ee rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala waxaa kaloo loogu bishaaraynayaa dadka rabbigood ka cabsada inuu allaha micigooda yahay nasri iyo gargaar uu leeyahay waxaa loogu bishaarayn rabbigaa micigooda nasri iyo gargaar la wuxuu allaha yidhi waataquu allah waaclamuu ana allaha maca almustaqiin war allah ka cabsada oo amarkiisa gaata oo ogaada allah cabsadayaalka inuu micigooda yahay cabsadayaalka ayuu allah micigooda yahay allah wuxuu aayad kale ku yidhi ina allaha maca aladiina istaqow waaladiina hum muxsinuun wuxuu allah kaalmo iyo gargaar micigooda la yahay dadka allah ka cabsaday oo wixii rabbi u diray wanaajiyey oo wixii rabbi ka reebay ka tegey oo allah u caabuday sidii ayagoo arkayoo kale waayo haddaysan allah arkayn alla asagaa ayagoo arkaya sidii ayagoo allah arkaya bay allah u caabudeen haddaysan allah ayagu arkayn alla isagaa ayagoo arkaya si kasta u daacanaya subxaana wa tacaala qofka muslimkaa waa inuu arrintaa gartaa ou rabbigii si dhaba uga baqaa waxaa kaloo loogu bishaaraynayaa dadka allah ka cabsada liidaan iyo najaax oo dhan allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala faataquu allaha yaa uli lalbaab lacallakum tuflixuun allah ka cabsada dadka caqliga lahow rabbi haddaad ka cabsataan waxaad xaqiiqa ku tihiin inaad liibaanaysaan adduunka aakhirada labadaba waad liibaanaysaan waad guulaysanaysaan waxyaalo badan buu alla idin gaarsiinayaa ee allah ka cabsada allah amarkiisa qaata diinta allah ku socda allah subxaana wa tacaala sidaas weeye dadka rabbigood ka cabsada waxaa u sugan oo loogu bishaaraynayaa cabsida argagaxa in qalbigooda laga saaro in loogu bishaareeyo adduunka iyo aakhirada liidaan allah wuxuu yidhi faman ibtaqaa wa aslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun dulkii allah ka cabsada oo caqiidadooda iyo camalkooda iyo akhlaaqdooda wanaajiya dushooda cabsiyo ma ahan kuwa tiiraanyooda ma ahan kuwa dhibaatooda ma ahan wax ay kahlaan waa laga dhowrayaa alla hortiisa markay tagaan subxaana wa tacaala iyo mar walbaba bishaaro ayaa u sugan adduunka iyo aakhirada labadaba bishaaro ayuu iskaleeyihin dadka mustaqiinta qof walboo muslimow taqooda alla ku dadaal cabsida alle adaysaad kuu noqon oy ku anficin ee rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala war cabsida allah ahad ka hantiyaa wax u dhiman oo wanaaga ma jiraan eedadow cabsida allah ku dadaala oo rabbigiin ka cabsada waxay dadku sheegayaan maal maal bay sheeganayaan war maal waxaa kuugu khayr badan aad faa'iidaysatid cabsida allah faa'iidada iyo maalka inta aad leedahay waxaa kaaga khayr badan cabsida allah qofku wax uu faa'iidaysto waxa ugu wanaag badan cabsida allah cabsida allah waa midda jannada lagu gelayo waa midda liibaantoo dhan lagu gaarayo zaadkaasa oo cabsida alle raajinta dhigta ma ogid haddaad habeennimada gaartid ilaah waa beriga inaad noolaad doonto imise dada ayaa jiray oo caafimaad qaba oo geeriyooday in yar oo xanuuna ayagaysan qaban imise jiraneed ayaa sanado badan noolaatay imise dhallinyaraa ayaa rijaynaysay cumriga in loo dheereeyo si degdegana qabriga lagu gaarsiiyey imise qofood ayaa curuus isu diyaariyey oo aqalla loo sharxay habeenkii ugu horreyday oy aqalka tageenna qabri hore loogu qaaday imise dhallinyaraa ayaa galabaysatay ayagoo qoslaya waaguna u daryey ayadoo qabri loo sii wado imise yacnii isku hallaynaysay inay adduunka daga ka qabtaan baa markay adduunka ka qaateen shahaadada ugu sarrayda silin ayagoon ku cunin qabri loo sii qaaday axad walbow taqwada alla laazim taqwada alla laazimidda la laazimaa lagu liibaanaa qofka taqigaa waa qofka makhluuqa ugu caqli badan daacada alla la imaad riddaha alle aad gaartide rabbigaa adeec aad u dhowaatide rabbigaa ka amar qaado aad liibaantid waqti walbabe cabsida allaah waa midda wax walba lagu gaarayo dadka rabbigoo ka cabsada waxaa loogu bishaaraynayaa in loo furayo barakaad in cirka iyo dhulka barwaaqo laga siinayo siduu allah u yidhi subxaana wa tacaala walow anna ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard walaakin kadabuu faahadnaahum bima kaanuu yagsibuun allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi dad qaryooyin degan ahlulqura hadday la imaan lahaayeen iimaan xaqiiqi ah ooy allah si dhaba u rumayn lahaayeen ooy aayaadka alla rumayn lahaayeen kuwa kowniga iyo kuwa la soo dejiyo intaba oo ay rasuulka dhabu aamini lahaayeen kuna dayan lahaayeen rabbiga khalqana ay ka cabsan lahaayeen waxaa loo furi lahaa cirka iyo dhulka barakaad barwaaqo meel walba iyo khayr walaakin been bay la yimideen diintii bay beeniyeen aayaadkii allay ka tegeen iimaankay sheeganayaan bay ka been sheegeen yacni aan wax ka jiran arag rabbi wuxuu yidhi xumaanta ay kasbadeen sababteed ayaa cadaab adag oo xun ku qabanay dadka noocaasa cadaab aysan xamili karin ayaa lagu qabtay waxaa cadaabkaa luqunta loogu geliye waa maxee waa siday u layaceen diinta allah waa siday ugu cayaareen kitaabka allah hameen ayagoo hurdayaa musiibo lagu salliday ama maalin ayagoo barqahayaa la tirtiray labadaba alla waa yeelaa subxaana wa tacaala waxaa kaloo loogu bishaaraynayaa qofka rabbigii ka cabsada in xaqa iyo baatilka loo kala saarayo oo loo kala bayaaminayo oo waxau ka baqanayo derbi ka xisba yani laga xijinayo allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu allaha yajcal lakum furqaana wayukafir cankum sayi'aatikum wayagfir lakum wallahu bilfadli alcadiim dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nabigaba rumeeyayow rabbiga idin khalqay haddaad ka cabsataan allah wuxuu idin yeelayaa furqaan xaqa iyo baatilkoo idin kala saari waxa aad ka baqanayseen iyo adinka inta u dhaxayaa derbi lagu aayin gaaladu idinkala saarin wanaaggaa lagu muujinin dunuubtiinna mid yar iyo mid weyn alla waa idiin dhaafayaa fadli weyn oo cadiima alla kii u maaliga weeyo isagu hantay wax walbana alla isagaa bixiya laakiin alla iyo wax walba siiyaa oo wanaaga dadka isaga ka cadsaday axad walbow taqi noqo aad taba yeela tiye axad walbow taqi noqo aad taajir noqo tiye axad walbow taqi noqo tawfiiqda ha lagu waafajiyo axad walbow taqi noqo towbad ha lagugu diree axad walbow taqi noqo meel hagaagsan si uu allah kuu geeyo subxaana wa tacaala waryaan taqwada laga tegin waryaan taqwada laga tegin waryaan talada laysaga cayaarin axadka aan taqi noqon taladiisa waa ku cayaaray lama tabantaabi doono balse waa la silcinayaa meel uusan qaadi karinna waa la geesin dadka rabbigood ka cabsada waxaa kaloo loogu bishaaraynayaa wilaayo ilaalin ilaahay rabbigaa weli u noqonaya waayo allaha waxau yidhi wa ina adaalimiina bacdum awliyaau bacd wallahu waliyu lmuttaqiin daalimiinta gabalkood gabalka kalow ilaaliyo u yahay baksigay isku ilaaliyaanoo balaayaday isbaraanoo dilla-aanka isu dardaarmaan muttaqiinka waxaa weligooda ilaaliyahooda gargaarahooda u ah waa allah nicma almawlaa wa nicma alnasiir gargaare allah baa u nicmo leh subxaana wa tacaala iyo mid kalada loo dhiisa ay mawlaheenna waa allah ka mu'miniinta ah waxaa ilaaliya u ah allah cabsadayaasha alle dadka la yidhaah waxaa ilaaliya oo wax kasta ka xifdiya oo waxay doonayaan u sameeya waa dadka allah yacni allah subxaana wa tacaala ayaa wanaaggaa gaarsiinaysa waxaa kaloo loogu bishaareeyey dadka rabbigood ka cabsada in harka laga korinayo wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina taqow wa nadaru aldaalimiina fiiha jasiya rabbi markuu ku dhaartay ou dushiisa saaray makhluuqda dhan inay jahanama dul marayaan waxau alla yidhi mustaqiinta waan korinaynaa waan badbaadinaynaa ba'sanka naarta waan ka dhowraynaa dadka wejigooda ku socda ka yeeli mayno muslimiinta naftooda shirkiga diinla-aanta xaaraan cunidda xaqladirirka muslimiin dhibidda ku dulmiyey jahanabaan uga tegaynaa iyo meel daran dilbahoo u laaban wejigoo u foorara ayagoo silacsan saqaro iyo meel daranna usii socda xaaladdu waa sidaa marka dadka rabbigood ka cabsaday sidaasay alla agtiisa liidaan mar hore iyo mar dambe intaba ugu leeyihin ee allaha laga cadfuro subxaana wa tacaala war cabsidu waa bishaaro weyn war cabsidu waa shay qiimo badan shay layska dayn karo la heli kara ma ahan waa shay qofka bartay ayada bishay u dhadhamayso hataa qofku markuu saga yahay cibaadada rabbigaa u dhadhamaysa wax walba ayada kala qiimo badan taasaa la doonaya qofka inuu barto allah subxaana wa tacaala wuu noo sheegay mustaqiinta inuu korinayo aayaddii hore aayad kale wuxuu alla ku yidhi wanajayna aladiina aamanuu wa kaanuu yastaquun waanu korinaynaa dadka iimaan kale oo ahaaday kuwa rabbigood ka cabsada oo ahaaday kuwa diinta alla ku dhaqma rabbi wuxuu yidhi dadkaasi waan korinaynaa waan badbaadinaynaa waxa ay doonayaan oo dhan waan gaarsiinaynaa dadka allah ka cabsaday ammaanta ay iska leeyihiin iyo bishaarada loo hayaa farihii way ka badan marka inta aanan bishaarada sii wadin bal waxaan sheegaynaa dhowr tilmaamood oo muttaqiinta lagu yaqaano muttaqiinta tilmaamaha lagu yaqaano oo allah ku sifeeyey subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah inuu allah yidhi daalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin kitaabka waxau hanuun u yahay muttaqiinta muttaqiintu ma cid walba maya aladiina yu'minuuna bilqaybi wa yuqiimuuna asalaa wa mima rasaqnaahum yunfiquun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لحسي فأيو الله لك استفديه مستقين كواسا ليلا waxaad diintu ka warramaysaysan arag bay rumeeyaan salaada alla ay wanaajiyaan xoolahooda iyo xoogooda iyo cilmigooda iyo caqligooda ay wax ka bixiyaan waxa nabiga loo soo dejiyo nabigow adiga lagugu soo dejiyay rumeeyaan oy dhaqan geliyaan oy dadka ugu yeeraan ay ku socdaan waa kitaabka qur-aanka iyo sunada tafsiirka ee ambiyadii hore waxa loo soo dejiyey ayay rumeeyeen oy xaq u aaminsan yihin aakhirada dad yaqiinsan oo camal fala oo waxa janno lagu gala ku dadaalo weeye ulaa'ika calaa hudan min rabbihim dadkaas ayaa hanuunka dushiisa ku sugan wa ulaa'ika hum almuflixuun dadka liibaanay oo adduunka iyo aakhirada dhibka ka baxayaan waa kuwaas alay tilmaamaha lagu yaqaano taasaa ka mid ah tilmaamaha lagu yaqaan waa inay qaraabada xariiriyaan masaakiinta wanaajiyaan agoonta wanaajiyaan ballanka oofiyaan dhibaatada ku sabraan iyo marka gaalada lala diriirayaba waxaa lagu yaqaan in xoolaha bixiyaan dhib iyo dheefa waayo allah baa yidhi wasaaricuu ilaa maqfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu ucidda lilmuttaqiin waxaad u degdegtaan dembidhaaf xagga alla ka ahaaday iyo janno balliceeda isu jiro cirka iyo dhulka oo muttaqiinta loo diyaariyey yay yihiin muttaqiinta kuwa gaajada ka badamay aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin waxay ku tilmaaman yihiin dib iyo dheef waxaa jira waxay hayaan inaysan ku bakiilin waxay ku tilmaaman yihiin caradooda inay qariyaan oo haddii la dhigo ilahay darkii iskaga saanaxaan injiinka lagu cayaaranayo ummadda inay iska cafiyaan iska muxsiniinta oo khayrkaa ka shaqeeya alla waa jecel yahay tilmaamaha waxaa ku sifoobi kara qofka qur'aanka iyo sunnada ku dhowey oo dhaqan ka dhigtay oo markuu ku dhegayo u dhaqan ka dhiganayo waxay ka warramayaan si dhaba u aaminsan oon arrintu ka ahayn dadkaa yeelaana yeel dadkaa sameeyaana samayn man camila saalixan min dakarin aw unsaa wahuwa mu'min shardi weeye wahuwa mu'min camal hagaagsan oo diinta meel kamida yacni waafaqsan marka aad samaynaysid waa lagama maarmaan in iimaan kugu jiro iimaanka lagaa doonayaa fadliga loo yaboohay waa inaad rumaysan tahay jiritaanka camalkaasu jiro oo laguu diray inuu xaqiyay waa inaad garanaysaa ilaana kugu guulaynayo haddaad ku socotid laakiin iska yaa iyo bal haddee waan ka war doonayaa iyo may arrintu saa maahan qofka doonaya inuu rabbigii ka cabsado waa in uu si dhaba ugu hogaansamaa diinta tan taas waa muhim diinta waan rumaysana waxaan doonana waan samaynayaa maya qofka allah ka cabsada waxaa loogu bishaaraynayaa oo kale allaha raxmaanka wafdigiisa in lala soo kulminayo allah waxau yidhi yawma naxshuru almuttaqiina ila araxmaani wafdaa dadka rabbigood ka cabsaday oo muttaqiinta alla la yidhaahdo allaha raxmaankaa xaggiisaa loo jaqin wufuud la qadarinayo oo la wanaajinayo oo sharaf iyo qaymala ayagoo ah ciribta wanaagsan waxaa iska leh oo loogu bishaaraynayaa muttaqiinta waalcaaqibatu litaqwa tilka daaru alaakhirati najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin buu alla yidhi subxaana watacaala waxaa daartaasi loo yeelayaa aakhirada oo ilaah ku darajaynayaa dadkaan isla sarrayn kibir fasaad xadgudub xumaan ama diinta ku samayna ciribta wanaagsan waxaa iskala dadka alla ka cabsaday culuwiga markay dadku dalbayaan dhowr siboobay ku dalbaan dad waxaa u keenay inay culuwiga culuwiga dalbaan cilmibay isdilaan kuwa dhaqaalay isdilaan kuwa qabiilkiyooda sharafay leeyahay isdilaan kolaba waxbay isdilaan markaabay sanka kor u taagaan si inay makhluuqa ka qabangelin yihin kibirka naarta lagu galo oo qofka laga helana uusan diin iyo iimaan lahayn oo gaalada ku tirsiyaana waxaa la yidhaha alkibru badar lxaq wadanbi mal kibirkaa diinta looga baxayo waa in xaqana la diido muslimiintana la xaqiro oo dadka la liido ood iskala shareeyid waa arrin aad u khatara waxaa laga doonaya qofka muslimka inuu iska ilaaliyo maxaa yeele arrin aad u halisa weeye kibirka noocaasa qofka rabbi ka cabsada waxaa loogu bishaaraynayaa liidaan iyo dembi dhaaf allah baa qur-aanka ku yidhi wman yudc allaha warasuula wayaksha allaha wayattaqi faulaa'ika hum lfaa'izuun dadka allah adeecay oo rasuulka adeecay oo wixii rabbi u diray inay fuliyaan alla uga cabsaday wixii rabbi ka reebana ay ka tagaan waa dadka liidaana wuxuu kaloo allah yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waquluu qawlan sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum wman yudic illaha warasuula faqad faaza fawsan cadiima dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyayow rabbigiinka cabsada qowl sawaabta iyo xaqa waafaqsan ku dhawaaqa ilaahdaa camalkiina wanaajinayo samaanta idin waafajinayo oo dembiga idiin dhaafayo oo idiin gargaaraya axadkii allah adeeca oo rasuulka adeeca oo diintaasan ku dhaqankeeda ka run sheega oo carabkiisa iyo qalbigiisa iswaafaqsan yihiin axadkaasi waa liibaanay liibaan weyn oo cadiim ah ayuu liibaano alla yidhi subxaana wa tacaala waa liibaan aan la soo koobi karin axadka muslimkaa waa inuu ogaadaa liibaanta runtaa waxaa la yidhaha in allah kaa raali noqdo oo janno lagu geliyo oo jahanabo iyo naaq oo dhan lagaa ilaaliyo taas ayaa liibaan la yidhaha wax kale oo liibaan noqonaya ma jiraan axadka muslimkaa waa inuu ogaadaa saaxiibnimada lagu ribxayo oo faa'iido lagu gaarayo waa saaxiibnimada dadka iimaankale ka dhaxay faqiinka ah inta kale saaxiibnimadooda lagu khasaaraya alakilaau yowmaidin bacdum libacdin cadawun ila almustaqiin dadka saaxiibada isla ah oo dhan maalinta qiyaamada gobolkood gobolka kale cadow ay yihiin cadow ay isu yihiin kuwa rabbigood ka cabsada mooyaane inta kale cadow ay isu yihiin wax ka dhaxayaan jirin waxay liibaan gaarayaan baan jirin waxay sharaf leeyihiin baan jirin waxay garanayaan baan la arag waa khalaas dadka mustaqiinta waxaa kaloo loogu bishaaraynayaa camalkooda in alla agtiisa laga aqbalayo ducadooda in la aqbalayo sadaqadooda in la aqbalayo soonkooda iyo salaadooda in la aqbalayo waayo allah baa yidhi innamaa yataqabbalu allahu min almustaqiin wuxuu alla wax ka aqbalaa oo keli ah kuwa cabsadayaalka alla weye oo rabbigood ka cabsaday kuwaasoo alla wax ka aqbala qolad kaloo alla wax ka aqbalaa ma jirto waxaa sii doonaya in wax laga aqbalo waa inuu mutaqiinta ku biira mutaqiinta waxaa kaloo ugu sugan sharaf iyo wanaag in laga saaro murugta iyo ciriiriga iyo bidka adduunyada waman yattaqi allaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib axadkii rabbigii ka cabsada ilaah ciriiriga meel ou uga baxo u yeeraya meel uusan maraysanayn baa laga arsuqin wax uusan isku halaynayn baa la siinin meel uusan islayn waxbaa kaaga imaanayaa wax uga imaanin xaaladda saa weeye dadka rabbigood ka cabsada waxaa loogu bishaaraynayaa in umuurta loo fududaynayo in sayi-aadkooda la dhaafayo in ajrigooda la weynaynayo waman yattaqi allaha yajcal lahu min amri yusra axadka rabbigii ka cabsada amarkiisa fudud baa laga dhigi rabbi waxau aayad kale ku yidhi waman yattaqi allaha yukafir canhu sayi'aati wa yucdin lahu ajra sayi-aadka in loo dhaafayo ajriga in loo weynaynayo si walba in loogu gargaarayo ayuu allah sheegay subxaana wa tacaala waxaa kaloo loogu bishaaraynayaa dadka rabbi ka cabsada in laga korinayo kuwa xaasidiinta ah oo xumaanta u maleegaya makrigooda iyo xaasidiinta wa in tasbiruu wa tattaquu laa yadurukum kayduhum shay-aa u fiirsadalka allah haddaad daacada ku sabartaan ood macsiyada ka sabartaan ood dhibaatada ku sabartaan ood rabbigiin ka cabsataan wax alla waxa ay gaaladaasi fadeexo iyo makri iyo xumaan idiin maleegayaan waxba idinka dhimin wax laydinka qaadan karaa mal arag kooda wax laydinkaga qaadayaa rabbi haddaad ka cabsataan isagaa idinku filan oo idin waardiyey oo idin ilaalin oo wax kasta isagaa idinka dhowraya alla subxaana wa tacaala alla agtiisa meel aamina yaa helaya muttaqiinta allah baa yidhi ina almuttaqiina fii maqaamin amiin fii jannaatin wa cuyuun maqaam aamina jannaad iyo beero ila durdurayaan ayay ku sugnaaday alla agtiisa yaa karaamo iyo sharaf ku leh oo loogu bishaaraynaya muttaqiinta allah wuxuu yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir alla agtiisa qofka idinkugu cisigaya sharafta badan waa taqida muslimiinta taqwada ku dadaala oo rabbigiin ka cabsada subxaana wa tacaala maqaam la mahdiyo oo run ah waxaa tegayaa waa qofka taqaya allah wuxuu yidhi ina almuttaqiina fii jannaatin wa nahar fii maqcadi sidqin cinda mariikin muqtadir muttaqiintu waxay ku sugnaanayaan ay ku sugayiin jannaad beero webiyaal makaanu fadli run ah ayay fariisanayaan oo alle awood leh oo koon fahantay oo awooddiisa ay tahay mid sarayda agtiisa ahaaday axadkii doonaya naxariista alle inuu gaaro allah inuu dariiqa xaqaa ku hanuuniyo in dembiga loo dhaafo waa inuu rabbi ka cabsadaa waayo allah baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu allah wa aaminuu birasuulih yu'tikum kiflayni min raxmat wayajcal lakum nuuran tamsuuna bih wayakfir lakum wallahu gafuuru raxiim waxuu rabbi noo cadeeye dadka asaga ka cabsada oo iimaankooda xaqiijiyey inuu naxariista u labanlaabayo inuu dariiqa wanaagsan ku hanuuninayo inuu dembiga u dhaafayo inuu u gargaarayo danta ay leeyihiin allah inuu gaarsiinayo waxaan alla weydiisanaynaa inuu nagu